halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
dhegeystayaal waa habeen khamiisa shan iyo labaatanka bisha abril sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogweyne v o a somaali dot com iyo f m eda magaalooyinka geeska afrika qaar waxaan idaacadda caawa idiin soo jeedinaya zahre ciili nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah soomaali ku go'doonsanaa dagaalada ka socda dalka liibiya oo laga daadgureeyey dalkaasi
mudday soo socotay mudday soo socotay oo mar baa jiro soddon la geeyey mid baa jiro boqol iyo toban la geeyey mar baa jiro shan la geeyey mar waxaa jiro kontareye waxaa jiro hadda la geeyey oo shalay la qaaday baa jiray marka mudday soo socotay mar kastana guruub ayaa la qaadaa
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan aanu ku eegayno gargaarka bini'aadminimo ee deg deg ah iyo sida u shaqeeyo
qaarkood guryaha loo dhisaa oo la siiyaa qaar weelkii iyo wiciyadii baa la siiyaa qaar fushaantii iyo guryihii iyo wixii ayaa la siiyaa saabuuntii iyo qalabkii iskuullada ardayoo kale waa la siiyaa marka waxyaabahaasoo dhan baa nan fudhaysan ka mid noqon kara
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka suudaan barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay soomaaliya ka qoreen iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka jo biden ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan doorashada madaxtinimada ee dalkan ka dhici doonta bisha novembar ee sanadka dambe waxaana sharaxaadidaasi ay markiiba ka dhigtay joe biden mid safka hore kaga jira liiska xubnaha dimuqraadiga ee tartanka ku jira ee doonaya in kursiga ay kaga guulaystaan madaxweyne donald trump joe biden oo ah ruugcadaa siyaasadeed kana soo tirsanaa jiray aqalka sanadka oo uu matali jiray gobolka delaware laba jeerna uu soo noqday madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka waxa uu tartan kula jiraa senator berni sanders iyo musharaxiin kaleeto ee xisbiga dimuqraadiga inkastoo aysan caddayn in uu kula tartami doono dhinaca dhaqaalaha oo ay durbaba lacag badan urursadeen si tartanka ay u galaan hase yeeshee khibradda uu u leeyahay siyaasadda arrimaha dibadda nidaamka garsuurka iyo siyaasadda arrimaha gudaha ayaa ah mid aad uga sarraysa musharaxiinta kale fariin uu baahiyey maanta oo khamiisa ayaa joe biden waxauu ku sheegay in qodobadii aasaasiga u ahaa qiyamka iyo martabadii maraykanka ee dunida ay halis ku jirto biden waa toddobaatan iyo lix sano jir waxaana uu ku dhashay magaalada scranton ee gobolka pennsylvania
booliiska dalka bakistan ayaa sheegay in nin hubaysan oo aan haybtiisa la aqooni uu toogasho ku dilay haweeney ka mid a howlwadeennada tallaalka cudurka dabaysha oo ka qaybgalaysay khamiistan maanta haweeneydaasi iyo saddex kale oo dumar ah ayaa la sheegay in toddobaadkan lagu dilay dalkaasi iyagoo ka howlgelaya tallaalka nin mooto watay ayaa rasaas ooda kaga qaaday koox howlwadeennada gargaarka caafimaadka oo waday tallaalka cudurka dabaysha oo ku sugnaa gobolka balajistan rashiid rasaaq oo ah sarkaal ka tirsan xarunta tallaalka cudurka dabaysha ee magaalada quweta ayaa v o eda u sheegay in haweenkan ay tallaalka la wareegayeen islamarkaana ay xilligaa uun ka soo noqdeen meelaha miyiga si ay caruur yaryar usoo tallaalaan kadibna weerarkaasi cuskaday
hogaamiyaasha dalalka ruushka iyo kuuriyada waqooyi ayaa wacad ku maray inay sii xoojinayaan xiriirkooda shir madaxeedkooda uga bilowday maanta oo khamiis ah magaalo ku taalla bariga ruushka oo la yidhaahdo validi vostok oo laba boqol oo kilomitir u jirta kuuriyada waqooyi madaxweyne kim oo raadinaya gargaar dhinaca dhaqaalaha kadib markii ay xanibmeen wadahadaladii nukleerka ee dalkiisa kala dhexeeya maraykanka ayaa waxa uu sheegay in uu rajaynayo inuu xoojiyo xiriirka dalkiisa uu la wadaago ruushka islamarkaasina uu rajaynayo in wadahadalada uu la leeyahay putin ay noqdaan kuwa midho dhala madaxweynaha ruushka putin ayaa isna waxa uu sheegay inuu taageersan yahay xiriirka sii hormaraya ee kuuriyada waqooyi iyo maraykanka isagoo rajaynaya inuu arko xiriirka dalkiisa iyo kuuriyada waqooyi oo aada u sii xoogeysta wadahadalladaasi ayaa ka socda valadi vostok weli
qaramada midoobey ayaa sheegay in saddex boqol iyo shan iyo labaatan qof oo qaxoontiya ay ka saareen xarunta dadka lagu xidho ee ay dowladdu maamusho oo lagu magacaabo qasar bengasaar oo ku taala magaalada tripoli dagaalka awoodda la isugu sheeganaya ee dalka liibiya ka soconaya ayaa ku soo dhowaaday magaalada caasimadda ah ee tripoli kaasi oo khatar weyn soo gaadhsiinaya dadka rayidka ah ee magaalada ku nool ku-xigeenka madaxa xafiiska qaramada midoobey ee libiya matthew brook ayaa ka dayriyey xaaladda waxaanu sheegay in heerku maanta dagaalku marayo aanu hore u gaadhin waxaanu intaasi ku daray in ay badbaadinayaan nolosha dadkan qaxoontiga ah sidaa daraaddeedna ay meesha uga saareen si nabadgelyaa qaramada midoobey weli waxay ka walaacsan tahay in ka badan saddex kun oo qof oo qaxootiya oo iyaguna ku jira goobo kala duwan oo dadka lagu xidho oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee tripoli oo aan la hadda iyaga lasoo badbaadin
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa washington aan ku bilownay saddex jenaraal oo ka mida ciidamada militariga suudaan ee tirada dalkaasi la wareegay ayaa ku dhawaaqay inay iscasuleen iyagoo ka jawaabaya dalab kaga yimid dibadbaxayaasha mudaaraadyada ka wada suudaan waxaa dib loo dhigay dibadbax hal milyan oo qof ay ka qaybgeli lahaayeen oo maanta khartuum ka dhici lahaa si cadaadiska loogu sii wado militariga ah si ay markaasi awoodda ugu wareejiyaan xukuumad rayada maxamed colaal xasan oo washington jooga ayaa warbixintan noga diyaariya saddexdan jenaraal oo ka tirsan golaha militariga ee talada dalkaasi sida kumeel gaarkaa u haya ayaa ku dhawaaqay inay iscasileen laakiin iscasilaaddaasi weli ma uusan aqbalin golaha jenaraal cumar zayn al caabidiin oo ah madaxa guddiga siyaasadda ee golaha militariga ayaa ka mid a xubnaha iscasilaadda gudbiyey labada jenaraal oo kale waxay kale yihiin jalaal aldiin al sheikh iyo jenaraal altayib babakar cali fadiil iscasilaadda jenaraaladan ayaa imaanaysa kadib markii isutagga xirfadleyda suudaan oo ah kooxda ugu weyn ee soo abaabushay bannaanbaxyada suudaan ka socda ee lagu riday madaxweynihii hore ee cumar xasan al bashiir haatanna lagu dalbanayo in militariga ay xukunka ku wareejiyaan maamul rayida ayaa horay ugu dhawaaqay bannaanbax ay hal milyan oo qof ka qaybgalayeen oo maanta ka dhici lahaa khartuum mid ka mida dalabka kooxdan oo loo soo gaabiyo s b a ayaa ahaa in saddexdan jenaraal shaqada laga eriyo oo maxkamadna loo soo taago tuhun laga qabo doorkii ay ku lahaayeen gacantii adkayd ee dowladda ay uga jawaabtay bilowgii bannaanbaxyada oo ay ku dhinteen daraasin qof gelinkii hore arbacadii shalay ayaa labada dhinac ay ku heshiiyeen inay khilaafkooda ku xallistaan wadahadal guddi isku dhafna ay arrinta u xilsaaraan gaar ahaan xiisadda weli ka taagan muddada ay qaadanayso in militariga uu xukun rayida talada dalkaasi ku wareejiyo qolyaha mucaaradka ayaa muujiyey rabitaan ku aadan in wadahadallada ay ka qaybgalayaan kadib markii ay axaddii ku dhawaaqeen inay joojinayaan wadahadalladii ay kula jireen militariga mucaaradku waxay dalbanayaan in si deg deg ah ay militarigu awoodda u wareejiyaan halka golaha kumeelgaarka ah ee militariguna ay sheegeen in xil wareejintu ay qaadan karto ilaa iyo laba sannadood albashiir ayaa dalkaasi soo xukumayey muddo soddon sannadood ah kadib markii uu afgembi militari ku qabsaday sannadkii kun sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii bannaanbixii halka milyan ee qof ay ka qayb qaadan lahaayeen ee maanta lagu madlanaa khartuum ayaa baaqday laakiin weli waxaa magaalada khartuum ku qulqulayay ilaa iyo shalay kumanaan qof oo doonaya inay ku biiraan dibadbaxayaasha weli hor fadhiya xarunta militariga suudaan ee wasaaradda gaashaandhigga halkaas oo talaadadii lasoo dhaafay ay militarigu isku dayeen inay dadkaasi xoog ku kala kaxeeyaan mahadsanidkaasina wuxuu ahaa maxamed colaad xuseen oo noo soo koobayay xaaladda dalka suudaan
haatana libiya qaar ka mida dadkii soomaalida ahaa ee ku go'doonsanaa dagaalada ka socda hareeraha caasimada libiya ee tripoli ayaa fursad u helay inay halkaasi ka baxaan iyada oo weli ay jiraan dad badan oo soomaaliya oo tahriibayaal u badan oo ku xaniban magaalooyinka kala duwan ee dalka libiya iyo weli qaar gacanta ugu jira kooxaha magafayaasha wariyaha iyaga nuur xasan nuur ayaa arrimahaasi ka wareystay muxiidiin maxamed kaalmoy oo ah safiirka soomaaliya ee dalka libiya khadka telefoonka ee tripoli ayaanu kula xidhiidhay ugu horeyna waxaa weydiiyey dadkii ugu dambeeyey ee halkaasi laga saaray mudday soo socotay mudday soo socotay oo mar baa jiro soddon la geeyey mid baa jiro boqol iyo toban la geeyey mar baa jiro shan la geeyey mar waxaa jiro wax saas oo kale ah kontareye waxaa jiro hadda la geeyey oo shalay la qaaday baa jiray marka mudday soo socotay marbana marna mar mar kastana group ayaa la qaadaa oo markii howlahooda oo diyaargaraynta oo dhan ay u dhamaato oo tikiinadii loo diyaariyo oo falaadyadii loo diyaariyo oo warqadii ku dhexeen loo diyaariyo oo immigrationka khuruuj nahaadi laga saaro khuruuj nahaadi laga saaro oo maxaan ku yirahda u n h r ka ay hawsha interviewga ay la yeelato waxaasoo dhan markii la dhamaystiro kadib la isku dubarido falaadya loo helo kadib ayaa ayaa ayaa la qaadaa marka mudday soo socotay kuwa fara badan baa hadda qoran kuwa kale ayaa maalin walba yimaado oo isdiiwaan geliya aniga safaarada xaggeeda iska diiwaan geliya marka insha allahu mudday soo socotay inay muddo badan oo kalena sii soconaysana waan ku wadnaa si awal oo saa u socota waxaa kusii bi kusoo biirayba hadda dagaalaha ka ka dilaacay ogtiin ba tribal ka socda haddana halis madaafici baa dhacaysa marka xerooyin ay dadka ku jireen qaarkood ayaa waxay jiraan dhinaca ay dagaaladu ka dhacayaan xaaladda ay sii murjinaysaa sii adkeynaysaa aad bay usii adkeynaysaa oo sii xumaynaysaa waa gartay waa gartay oo aad iyo aad in cisha loogu wada hayo heer xerooyinka qaran iyo iyo heer caalamiba ayay ayay ayay ayay u baahan tahay marka Eh, mudane safiir xerooyinka aad hadda soo hadal qaaday eh, dhalinyaro ayaa nagala soo xiriirtay waxaana noo sheegeen in xaalad xun ay ku sugan yihiin oo madaafiic ay ku socoto weliba mararka qaarkoodna eh, ciidamada libiya qaar ka mid ah ay inta kaxeeyaan ay hub ku soo raraan arrintaasi ma ka warqabtaa horta arrinta ku saabsan inay madaafiic ka dildhacaysa waa xaqiiqa maxaa yeelay masalan dhowr meelood oo meelo dadku jiraan ka mid ah waxay u badan yihiin dhinaca oo qolooyinkan maxaan ku yidhahdaa mucaaradka ay weerar soo qaadeen dhinacay ka yimaadeen bay u badan yihiin marka madaafiic inay soo dulmarayso shaka kuma jiro dhinacan kaleo annaga aan jirno iyagana madaafiic baa annaga na dulmaraya oo sidaas oo kale ayay madaafiic isku dhaadhaafaysa haddana hadlaysa madaafiic baa dhacaysa marar qaarkood waa ogtahay diyaarada laisku garaacaa dhib badan baa dhacaya marka dee dhalinyarada meelaha ku jirta iyo kuwa kaloo ku jiraba dee intay hadli karaan way hadlayaan kuwa far badan wayna la soo hadlaan oo yidhahda madaafiic baa naga duldhacaysa way dhacaysa laakiin arrinta ku saabsan in la qabto oo wax lagu soo raro iyo iyada xaqiiqadeeda xaqiiqadeeda ma hayna ma garan waayo laakiin ma kala hadasheen en, ciidanka eh, libiya ee dowladda caalamka uu aqoonsan yahay maadaama ay tahay dowlad aad maaragtay eh, xiriir idinka dhexeeyo ma kal- arrintaas ma kala hadasheen meelka uu ka dhac dhibkiisa waa taqaanaa magaaladii way kala go-an tahay waxaa nagu adag xataa maaragtay wasaaradii arrimaha dibadda xiriirka tooska aan xafiisyada nagu shaqo lahayn xiriirkooda ayaa nagu adag mararka qaarkood waxay waxaa lagu leeyahay maaragtay iyaga laftigooda ayaa lafahooda la baxsaday oo xafiisyadii lama fadhiyo ma joogaan marka helitaankooda ayaa adkaad aad iyo aad noogu noogu noogu adkaaday xaaladda jirta darteed waa noogu gartay adka- ma- ma- noogu adag inta waa gartay marka xerada la yidhaahdo en, caynuzaar ayay nagala soo hadleen dhalinyaradaas waxayna sheegeen caynzaara caynzaara caynazaara marka qaramada midoobey iyo hay-adaha ku lugta leh daadguraynta ma isku dayda inaad kala hadasho si loo badbaadiyo dhalinyaradaas waan u sheegnay waan u sheegnay masalan hay-adda i m ta oo hadda gacanta ku haysa maaragtay dib u celinta iyo diyaarintooda waxaa soo kale habeen dhaweyd markii warkaana soo gaaray oon qayladhaanta u dirnay bal inay dadejiyaan maaragtay waxaa meesha ku jira iyo iyagii qolada waxay ii sheegeen marka habeenkaan la hadalna waxay noo ii sheegeen oo madaaficda aadka u dhexaysa waxay yidhahdeen warniyo annaga naftigeena hadda waxaan ku jirnaa dabaqa hoose oo dhulka hoostiisa ah yaan hadda ku gabanayna adiga naftigaaga hoos gal adow saas oo kale ayay igu yidhaahdeen marka xaalad adag baa halkan ka jirta wayna la socdaan oo way ogyihiin si annagu ognay ayaga naftigooda u ogyihiin xataa xafiiska roma ayaan la hadlay sarkaal jooga oo aan isnaqaano wuxuu ii sheegay maxaan ku yidhahdaa in madaxa sare ay u gudbinayaan oo dadaal badan arrinta ay ka geysanayaan haddii alla idmo xaaladda libiya hadda gaar ahaan tripoli oo aad joogto oo ay dagaalo ka socdaan maxaad ku sifayn kartaa runta markaan kuu sheego waa xaalad aad iyo aad u adag aad iyo aad u adag inta badan safaaradihii halkan way ka tageen waagii dagaalkii hore kadaafi bay safaaraduhu ka wada tageen safaarad yaroo kooban oo annagaan ka mid nahay baa meesha kusoo haray annaga soomaaliyeena waxaa na kasba waxay kamid ah dadkeena halkan ku dayacano ma carari karno oo ilaa dadkeenaas aan xaaladooda ilaa inta ugu dambaysa aan la socono waa ku qasbannahay ma carari karno laakiin xaaladdu aad bay u adag tahay waad garanaysaa meeshan dagaal culus dawlado inay dagaalamayaan baad moodaa wuxuu ku dhex jiraan way ka dhex yeerayaan diyaaraday isku garaacayaan oo sawaariikh baa la isweydaarsanaya taangiyo iyo hubka ugu culculus ayaa meeshaan lagu dagaalamayaa marka de ilaahay hayasalun baan leenahay lakiin xaaladda libiya gaar ahaan triboli aad bay u xuntay aad bay u adag kaasi wuxuu ah muxidiin maxamed kaalmooy safiirka soomaaliya u fadhiya dalka libiya oo hadka telefoonka ee magaalada triboli ugu warramayey wariyahayaga nuur xasan nuur
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhiga v o e da oo toddobaadkan aynu ku eegano gargaarka bini'aadminimo ee deg dega iyo sida uu shaqeeyo waxaa soo diyaariya oo soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac
malaayiin qof oo ku dhaqan dalalka u dhaqaalo uga hooseeyo gaar ahaan kuwa saxaraha ka hooseeya ee qaaradda afrika ayay ku nool yihiin malaayiin qof oo ku jira xaalad u baahan gargaar degdeg ah haba ugu muhiimsanaadaan cunto iyo weliba biyo waxaanay warbixinnadii u dambeeyey ee la soo saaray tibaaxayaan haddii aana roobabku xilliga guga si wanaagsan u diin laga cabsi qabo in xaaladoodu ay sii xumaato waxaana intaasi raacda xaalado ay dhaliyaan masiibooyinka dabiiciga ah ee bulshada la soo darsa oo ay ka mid yihiin fatahaadaha duufaannada iyo weliba abaaraha cabdiraxmaan buraale oo ku sugan magaalada hargeysa waxa uu madax ka yahay xarun ka shaqaysa la talinta had iyo goor markay masaa'ibta iyo dhibaatooyinku dhacaan hay-adaha gargaarka bixiya iyo dowladuhuba gurmud bay u fidiyaan gurmudkaasi laba tiyoodba inta badan wuu noqdaa mid ah cunto iyo dawo oo ah wax afka dee laga cunayo iyo mid maaragtay aan ahayn cunto oo ah alaab sida tusaale ahaan oo kale muxuu haye hu ama hooy ama muxuu haye qalab ay dadku wax ku karsadaan ama qalab ay muxuu haye wax ku qabsadaan cuntooyinka inta badan ay siiyaan waxay u badan yihiin cuntooyin dee maaragtay nafta lagu soo celiyo waxay u badan yihiin cuntooyin maaragtay nafaqada tusaalahaan carruurta ay nafaqa darrada ku dhacday oo kale la siinayo iyo waxyaaba caynkaas oo kale iyadoo ay kala duwan yihiin baahiyaha ka jira meelaha ay xaaladahaasi ka taagan yihiin iyo haddana ka midaysan yihiin fidinta gargaarka gaar ahaana kuwa lagu joojinayo xaaladda jirta haddaba baahiyaha markaasi taagan si looga jawaabo maxaa lagu saleeyaa amaba see laga qiyaas qaataa cumar jaamac faarax waxa uu guddoomiye ka yahay hay-adda taakula oo ka shaqaysa arrimaha gargaarka baahiyaha runtii waxaa lagu saleeyaa mar kasta si sanaal baa jira xaaladii sanadeed kasta waxaa la qaadaa in la eego baahiyaha dadka jira hay-ad la yidhaahdo s s n u food security hay-ad la yidhaahdo u qaabilsan qaramada madoobay cuntada ayaa lagu saleeyaa riboodhada ay marba soo saarto iyo marba baahidii kale ee timaadee haddii dhibaato iyo afar meel ka dhacdo ama abaari oo dawladda lafteeda ay abiil soo saarto iyadana waa ku dhaqanaa oo dawladda lafteeda ayaa nagu hagta baahiyaha meelaha ay ka jiraan dabeedna annaguna markaasaanu ka jawaabnaa baahida intii aanu qaban karno annagoo kaashanayna doonarada badan ee aanu leenahay oo la xidhiidhayna marka markiiba waxaa nuu suurto gashaa inaanu ka jawaabno baahiyaha badan ee degdega sida abaaraha hadday cyclon dhacaan duufaano biyo la-aani hadday dhacdo markiiba waanu ka jawaabi karnaa annagoo kaashanayna hay-adaha aanu la shaqayno ee ah deeqbixeeyaalaha aanu la shaqayno marka waxaa noo suurto gasha si degdega inaanu markiiba uga jawaabno baahiyaha jira ee dadku qabaan iyo meelaha dhibaatadu sida ugu kala badan tahay iyadoo aan la eegayno sida baahidu u kala badan tahay siday u kala jiraan iyo sida dawladdu noogu hagto marba meeshii
howlahan ayaa la tilmaamaa ka hor inta aan la gudagelin in ay mar kasta saldhigu tahay helitaanka xogta rasmiga ah ee markaasi meesha taalla waxaana la sameeyaa qiimayn tallaabada la qaadayo oo inta ay leeg tahay si loo garto waxaana sidaa u hirgalaan inoo sharaxaya axmed cabdiraxmaan shuuriye oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka kuna sugan magaalada muqdisho sidaa ognahayba waxyaabaha waxaa jiro inta aanay wax dhicin waxyaabuhu hay-aduhu waxay sameeyaan assessments ay sameeyaan ama hay-ada informationka ku shaqa leha jiro oo information soo soo sheergarayo waxyaabaha la isticmaalo waxaa ka mid a i b c yo i b c one i b c two iyo i b c three iyo i b c four oo famin markay dadku gaaraan oo dhibaatada way extreme noqoto o kale marka markii ay dhibaatadu dhacdo oo reportka la helo ama u n og oo kalea reportka circulate garayso ama calastrisa jiro oo informationka lagu sheergareeyo laisla agarto hay-aduhu waxay sameeyaan de hay-aduhu way kala duwan yihiin capacitygooduna wuu kala duwan yahay hay-ad walba marka hay-ado waxaa jir leh fan reserve u ahay ugu talagaleen inay emergenciyada uga jawaabaan marba hadda emergencygu siduu yahay iyo baahiday ku xiran tahay haddii uu emergencygu noqdo mudde ama fanadas keenaan oo kale hadda sidii ugu dambeysay dadweyne ka dhacda oo kale waxyaabaha laga jawaabo waxaa kamid a kow dadkii guryahooda ka barakacay in shalta loo sameeyo shanta helaan biyo loo sameeya water tracking ay biyo helaan basic needskii mararka qaar dad waxaa jiro ka shaqaysto nolosha maalinlaha ah oo marka magaaladii biyihii ku dhacaan oo kale nolosha maalinlaha aan lahayn dadkaas oo kale waxaa loo sameeyaa cash transfer wax la yidhaahdo oo lacagaa moobiladooda lagu tuura hay-aduhu marka qaab aynkaasaa looga jawaabaa ayadoo assessmentiga marka baahida rasmiga ah la fiirinayo marka loo soo hub qaato baahida markaasi taalla ayaa la tilmaamaa in si rasmiya loo gudagalo sidii loo hirgelin lahaa iyadoo loo kala horraysiinayo sida ay u kala muhiimsan yihiin islamarkaana la eegaya waxaa gacanta lagu haya iyo weliba waxaa loo baahan yahay in la raadiyo waa sida uu mar kale tilmaamaya cumar jaamac faarax marka hore waxaa khasab ah daruuriya in la keeno baahiyaha degdega ee eriyada ka jira in la keeno oo lasoo qiimeeyo xaaladda waxaana qiimaantaa keenaa hay-adda jimciyadda qoruma ka dhexaysa ooja la yidhaahdo iyo dowladda iyo other international ngos-ka iyo un agencieskuba dhammaan waxaa la qaadaa xaaladda in lasoo wada qiimeeyo oo assessment la sameeyo markaasaa final reportku soo baxaa reportka iyadoo lagu base garanayo baahida jirta ayaa loo qaybiyaa ayay dowladuna abiilkeeda soo saartaa codsigeeda iyo meelaha iyo baahidu ka jirto dabeedna sidaas ayaa looga jawaabaa laba noocba way udhici karaan in markaa gacanta laguba hayo fundis shaqo emergencyga lagu qaban karo iyo inaanu mararkaba lala wadaago deeqbaxeeyaasha oo ay markiiba kasoo jawaabaan labadaasiba way dhici karaan fidinta nooca gargaar ee aynu ka hadlayno ayay kala muhiimsan yihiin noocyada taageere ee markaasi sida deg dega ah loola gaadho goobaha ay qayladhaantu ka soo yeedhay iyadoo safka hore ay kaga jiraan helitaanka biyo nadiifa iyo weliba cuntooyin
qaarkood guryaha loo dhisaa oo la siiyaa qaar weelkii wiciyadii baa la siiyaa qaar fushaantii iyo guryihii iyo wixii ayaa la siiyaa saabuuntii iyo qalabkii iskuullada ardaydo kale waa la siiyaa marka waxyaabahaas oo dhan baanaan fudhayta midka ka mid noqon kara marka laga yimaado agabka iyo cuntooyinka la bixiyo waxaa iyaduna meesha mar kasta ku ladhan sidii gacanta loogu qaban lahaa dadka xaaladaasi ay soo barakicisay haddaba sideebaa gacanta loogu qabanaya amaba loo waajahayaa waa kan mar kale axmed cabdiraxmaan shuuriye hadba xaaladay ku xiran tahay haddii ay falaadisi waxjiraad oo kale waxaa la bixiyaa marakaneecooyinaa la bixiyaa jiritaanada oo biyo dhaaniska loo isticmaala ayaa la bixiyaa waxaa la isticmaalaa howlaha nadaafada fayo dhowrka waxyaabaha ay kamid tahay oo kale la bixiyaa abaaruhu hadday dhacaan oo kale sidoo kale waxaa la bixiyaa wata wata balaadhimada biyaha lagu shubto kaydka biyaha iyo loo sameeyo iyo biyaha aquativiska iyo waxyaabahaasaa la bixiyaa marka hadba baahida ay ku xiran tahay oo markaas ama assessmentiga ama riboodyada riboodyada ay soo saaraan hay-aduhu ama qoraalada lasoo saaro oo la yidhaahdo baahida jirtaa waa caynkaas waxyaabaha baahida ugu sii weyn oo loo baahan yahay waa kow laba saddex afar qaabkaasi hay-aduhu ku shaqo galaano qoraalada lasoo saaro baahida si priorityga u kala leedahay ama u kala horeyso ayaa loo siiyaa markii laga jawaabayo marka ay dhibaatooyinkaasi aynu soo tilmaanay yimaadaan ayaa loo baahdaa in la qiimeeyo baahida markaasi taalla iyo weliba waxaa loo baahan yahay haddaba yaale mas-uuliyadda iyo awoodda qiimaynta xaaladda markaasi taagan inta ay leeg tahay waa su-aal aan weydiiyey cabdiraxmaan buraale
u n ta ugu badan cidda masaa'ibta dadka ku dhacda ama mashaakilaadka qiimaysta hay-adaha kale ee waaweyn ee gargaarka bixiya ee aadka u faraha badan mid waliba waxay leedahay nidaam ay ay maaragtay qayladhaanta ku sheegto qaab ay usoo sheegaan programmadooda wadamada ka samaysan ama ka shaqaynaya waxay had iyo goor soo tabiyaan mushkiladaha iyo baahida laakiin si guud ama si caama inta badan united nationka ama qaramada midoobay ayaa iclaamisa baahida ama musiibada halkaa ka jirta iyo waxa loo baahan yahay si socoshada howlahan ayaa sidoo kale hoosta laga xariiqaa in habsimuhu socodkooda si ay u fulaan ay lagama maarmaan tahay in la helo isku xidhnaanshiyo si ay howluhu habqan aanay u noqonin inta badan walaal waxaa jira hay-ado qaabilsan warka inay soo tabiyaan iyo baahida waxaa had iyo goor ugu weyn hay-ad ay u n ku leedahay oo layhahdo ocha ama u n ocha marka had iyo goor baahida iyo masaa'ibka meelahay ka dhaceen ayay u sameeyaan hay-adaha kale iyo downariska ama deeq qaadhaan bixiyayaasha iyo dawladaha gargaarka bixinaya ayay had iyo goor u sameeyaan coordination ama isku xidh dabadeetana had iyo goor markaa waxaa la yidhahdaa adiga maqla iyadoo leeyahay mucaawino intaa leeg ayaa loo baahan yahay inta badan meelaha ay ka dhacaan masiibooyinku islamarkaana u baahda in gacan laga geysto iyo weliba hay-adaha ama dowladaha gargaarka fidinaya oo ay suurtagal tahay inay kala duurgisan yihiin ayay jiraan waxyaabo sahla in ay kala war helaan islamarkaana si deg dega looga falceliyo waxaana waxyaabaha sahla ka mid a sida la sheego tiknolojiyadda casriga ah iyo weliba kulamo joogta oo hay-aduhu yeeshaan waa sida uu inoo sharaxayo axmed cabdiraxmaan shuuriye waxyaabaha aadka oo uu fududeeya horta waxaa ka mid ah iminka waxaa saad og tahayba wadanku ama adduunyadu waxaa la isticmaalaa technologya la isticmaalaa hay-aduhuna waxay leeyihiin meelo ay ku kulmaan ay ka shaqeeyaan ama haddii la yidhaahdo ama u n ko kale ama haddii international n g oska waxay leeyihin consortium wax la yidhaahdo oo monthly meeting ama weekly meetingsa dhaco miitinadaas marka waxaa laisku wadaagsadaa waxyaabaha ka jiro saktarada laga shaqeeyo ama gobolada laga shaqeeyo hay-ad hebel markay ay xafiis ku leedahay kaba soo qaad markay xafiis ku leedahay baydhabo riboortkii baydhabo xaaladda baydhabo siday tahay dhibaatada soo korodhay dadka dhibaataysanaha siday baahida ay qabaan xaaladdu meeshay marayso ay b c ga ay tahay ama levelka ay marayso riboodyada meelahaasaa lagu wadaagaa then mararka qaarna waxaa dhacdo kale haddii ay xaalad emergency ama disaster dhacana waxyaabaha dhaca waxaa ka mid a ama dawladoo kale waxay iclaamisaa inay hay-ado gargaarku ay ka qayb qaataan ay la gaaraan ay la gaaraan gargaar meeshaas ay dhibaatada ka dhacdo marka informationku hadda sidaasaa lagu helaa oo riboodyada lagu sameeyaa then markii ribood riboodkii ama informationkii la helana waxaa lasii fiiriyaa baahida ainkay tahay sidee looga jawaabayaa meeshu meel la tegi karo access area ma tahay jiritaanka qorshe lagu waajo hawsha markaasi la gudagelayo ayaa iyagana meesha ka madhayn waxaana sida ay khubarada arrimahan ka howlgalaa sheegaan lagu waajahaa qorshe ku xidhan marxaladda ay taagan yihiin iyadoo ammaanka lagu hayo xaaladda ay waajihi karaan amaba u gudbi karaan haddaana wax laga qaban hay-aduhu laba siyaabo way u shaqeeyaan oo ah markii laga jawaabayo emergency markii laga jawaabayo waxyaabaha la sameeya waxay ka mid tahay maalmaha koowaad ama bisha ugu horeyso baahiyaha basic needska dadka waxyaabahay u baahan yihiin oo nolosha aasaaska u ah maxaa ah baa laga fikiraa then markii bisha koowaad ama bisha labaad la siiyo kaba soo qaadoo kale biyo markii la siiyo cuntada la siiyo meelay degaana la siiyo kadib bisha labaad ama bisha saddexaadna waxaa la siiya ama waxaa dhalan karo oo kale ama daacuuna dhalan karo ama kaneeca dhalan karto then waxaa la siiyaa outreach waxa la yidhaahdo ama medical outreach dhakhaatiir iyo nursisaa meesha la geeyaa oo dadka daaweeyo si aan cuduradii iyo wixii u faafin markaas kadibna plan waxaa plan p waxa laiskugu soo laabta oo la yidhaahdo recovery recovery aa la yidhaahdaa oo dadkii maadaama ay barakaceen dhibaato ku dhacday deegaanadoodii ka tegeen qaar dhaqaalihii iyo guryahoodii dhibaato gaadhay maxaa recovery loo sameyn kara waxyaabaha la sameeyo waxaa ka mid a in dadka la siiyo lacago cash transfer in loo sameeyo oo income generation ah ay ganacsiga dib usoo qaban karaa in shaqa abuur loo sameeyo inta xirfado la baro oo la yidhaahdo maadaama dadka hadda businesska yara kaale markay dhibaatadu dhacday wuu ka burburaa xirfado yar oo ku shaqaysan karaan noloshii ku maareyn karaan la siiyaa qaarna waxaa la siiyaa lacagaa la siiyaa oo business yar ama wax yara baacmushtariga ku bilaabi karto qaab aynkaasaa looga jawaaba gargaarka deg deg ah oo badanka ay sababaan masiibooyinka dabiiciga ayaan mar kasta laga maarmin u diyaargarow iyo weliba in laga sii gaashaanto waxaana sida cabdiraxmaan buraale uu sheegayo hannaanka looga diyaargaroobaa uu ku xidhan yahay dowladda markaasi deegaankeeda ay hawshaasi ka dhacday walaal waxay ku xidhan tahay diyaargarowga dowladaha wadamada ay masaa'ibka ku dhacayaan siday uga jawaabaan ama ay ugu diyaarsadaan diyaargarowga oo maaragtay tusaale ahaan maraykanka oo kale oo iminka aad igala hadlayso masaayib baa ka dhaca afar iyo labaatanka saacadood dabaylo dhulgariiro daadad laakiin dabab laakiin diyaargarowga ay u diyaargaroobaan baa keena in dadkuna laga badbaadiyey in badan maalka laga badbaadiyey in fara badan laakiin waddamadan inta badan saboolka ah uma badna inay leeyihiin inay u diyaargaroobaan masaa'ibka dabiiciga ah dhibaatooyinka ka dhasha masiibooyinka dabiiciga ah ee bulshada soo waajaha ayaa sida cumar jaamac oo ah guddoomiyaha hay-adda taakula uu tilmaamayo sidoo kale muhiimaddeeda ay leedahay in laga fakiro xaluhelidda dhibaatada taagan islamarkaana si dadku ay nolosha ula qabsadaan amaba loogu soo celiyo hannaankoogii caadiga ahaa dadku inay helaan inta badan waxyaabo ay kaga soo kabtaan mar walba dhibaatadii iyo burburkii kaga dhacay dhaqaalahoodii iyo noloshoodii marka inay ka kabtaan waxaanuna ka fakeraa inaanu xal waara u helo dhibaatooyinka inta badan dhacaya waxa la yidhahdo durable solution oo kale inaanu u samayno marka waxyaabahaas aanu inta badan uga fikirnay oo waxaanu ku talagalnaa qofka inaanu shooga hore iyo dhibaatada ugu horreysa uun laga saaro laakiin ay la qabsadaan guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan tiniitiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
sanid cabdixakiim maxamuud shirwac ayaana soo jeedinayay barniga v o a halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah dhegeystayaal barnaamijka dood gaabnase shizaaray
ibraahimow waa sidaad sheegtay doodii gaabnayd iyo barnaamijyo dhowra oo ay ka mid yihiin wargeysyadii iyo qodobo kale ayaynu dhegeysan doonaa inagaiyo dhegeystayaashuba hase haatee aynu ku horumarno maalinta cudurka maleeriyada amaba loo yaqaano duumada ama kaneecada oo dunida laga xusayo sanad walba maanta oo kale shan iyo labaatanka bisha abril waxaa dunida laga xusaa maalinta loo asteeyey xuska iyo weliba ka hortaga xanuunkaasi sanadkan ayaa si ka duwan sidii sanadihii hore kusoo beegmay iyada oo shalayto dunida laga bilaabay tallaalkii ugu horeeyey ee lagaga hortegayo cudurkaasi duumada wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa haddaba wuxuu ka wareystay arrimahaasi doctor cabdilaahi maxamed cismaan dictor indhoy oo isagu ku takhasusay cudurada guud kana howlgala magaalada beledweyne
cudurkan malaariyada ama soomaalida u yaqaana duumada waa cudur halis ah waaye cudurada wuxuu ka mid yahay oo infectionka ah oo dadka u kala gudba macnaha nooc infection ka mid ah waaye oo baraside ah waaye waa nooc halisa waxaa gudbiyo kanaacada a gudbiso kanaacada khaasatan midda lab dhadiga ah a gudbiso oo anofaliska loo yaqaano marka cudurkan wadamo fara badan uu saameeyaa haba ugu badnaanto wadamadan saxaraha ka hoose la yirahda ama africa ha ahaato marka cudurkan dadka biniaadanka waxaa ugudbisaan sheegay kanaacada ugudbiso qof xanuunsan ay dhiig kasoo bahalkii qaaday waxay ugudbinaysaa qof kaloo fiyo kadibna saasoo cudurkii qofka ku qaadaya markii qofka cudurka uu ku dhaco malaariadan ay ku dhacdo stage ama qeybay kala leedahay marka koowaad jirkiisa soo gashay kanaacada ay qaniinto waqtigay qaadanaysaa inay gaarto ilaa beerkiisa gaaraysa dhiiggii raacaysa marka beerka beerkii gaarto haddana cudurkii marmarka kasii dambayso wuu sii faafaya calaamado wuxuu sii yeelanaya oo kasii xoog badan sidii hore heer haddana markii beerka ay sii gaarto haddana way sii gudbaysaa waxay sii gaaraysaa dhiigga cascas ama r b s ka la yirahdo r b c ka la yirahdo cafwan marka dhiiggaas markay gaarto waa qofka calaamadaha ugu badan marka laga arkaayo qanada faraha badan madax xanuun faraha badan saasoo kale waxay keeni kartaa xataa dhiigga inuu qofka dhiiggiisa uu yaraado xataa dhiigga markii ay uu saameeyo cudurka dhiigga naftigiisa xataa way burburin kartaa waxay keeni kartaa anemia wax la yirahda ilmaha aadka u yaryar oo kanaacada marka ay ku dhacdo calaamada koowaad oo halista gelin karta waxay tahay in dhiiggii uu aada u burburo ilmihii dhiiggii uu ka yaraado dhiiggeri wax la yaraha ay ku timaado cudurka malaariyada wahay haddana dhiiggan aada u yaraado xaaladiisa halistaas ay ku noqoto qofkana waxyaabaha kale oo u jilcin kara waxaa kamid ah dadka u jilcsan malaariyada waxaa kamid ah caruurta aad ku yaryar oo kale aada u jilcsan yihiin labo dadkan oo saasoo kale haweenka uur kale oo kale ayagana aada ugu jilcsan yihiin inay malaariyada ay ku dhacdo waxaa kaloo u jilicsan dadka saasoo kaleeto oo dawooyinka qaadanaya dadka cudurada oo croniga ama muddada dheer oo lala noolyahay qabo saasoo kaleeto ayagana way u jilicsan yihiin africa khaasatan sanadkii lasoo dhaafay xisaabaadka la suubiyey kaysaska la arkay oo cudurka malaariyada wuxuu gaaray ilaa in ka badan laba boqol oo milyan oo keys marka dhimashadana waxaa loo qiyaasay in- inay dhammeed ilaa afar boqol oo kun oo qofood ka badan inay ay ku dhintaan cudurkan sababtiisa marka waa cudur halistiisa leh marka sanadkii hore iyo xis- eh, xisaabaadka hadii la fiiriyo sanadkii hore iyo kii kasii horeeyey ee, labada wax isbedel weyn lagama gaarin oo cudurka si lagu yareyn lahaa dhimashadu uu sababayo marka taasaa waxay keentay in ay dadka ay wacyigelin ay suubiyaan dadka isu yimaadaan sida maanta oo kaleeto la yihahdo maalinta malaariyada oo kaleeto inay dadka isu yimaadaan oo sidii wax looga bedeli lahaa cudurkan wax looga qaban lahaa marka hadda eh, maalin maanta oo kaleeto waxay yidhahdaan waxay u sameeyeen een, theme ay u leeyihiin malaariyada oo adduunyada laga cirib gooyo waxay ka bilaabanaysaa qofka qofka shaqsigay ka bilaabanaysaa marka qof walba inuu qeyb ka qaato sidii cudurkan looga hortegi lahaa ama saas oo kaleeto een, dadka looga badbaadin lahaa qofkasta mas-uuliyada ka saaran gobolka aan ku noolnahay ee hiiraan waxa uu ka mid yahay gobolada ay webiyadu maraan waxaana la tilmaamaa in meelaha ugu badan ay yihiin dhulka biyaha leh markaad isbarbardhig ku samayso tirada ee, bukaanada ku yimaada ee kuwa qaba ee, cudurka malaariyada iyo xanuunada kale maxaa ku tilmaami lahayd intay u la-egyahay Een, malaariyada iyada waxaa jirto xilli ay aada u fara badan tahay iyo goobe ay aada ugu badan tahay marka loo fiiriyo meelaha kale gobolkan maadaama webigan oo bahalkii shabeelle uu maro een, wuxuu ka mid yahay go- gobolada ugu jilicsan ee cudurka malaariyadu aadka ugu fara badan yahay oo aada u haayo marka haddana xilligii waxaa lasoo gaaray xilligii oo bahalka roobaadkeeda waa lasii galayaa labadaashii oo isbiirsatay ayaa waxay keenaysaa in uu noqdo een, gobolkan een, meelaha ugu cudurada ugu badan oo malaariyada oo dadka laga helo maalinkii een, waxaan qabanaa dee bukaano fara badan waan ku qaabilnaa klinikeena Ee, badanaa waxayna u badan yihiin boqolkiiba toddobaatan bukaanadan arkayn waxay la xiriiraan cudurka malaariyada marka taasna waxay kutusinaysaa sida uu ugu baahsan yahay oo bahalkii uu ugu badan yahay gobolka kutusinaysaa Eh, doctore malaariyada waxaa tiri waxa uu ka mid yahay eh, cudurada halista ah ma ma- ma yahay cudurada ay dadku u dhintaan malaariyada dabcan ee, een, way sababi kartaa dhimasho qofkana inuu dhinto way keeni kartaa malaariyada nooc halisaha jirto oo b f la yiraahdo oo qofka ku dhacdo khaasatan madaxna ka saameynayso ilmaha yaryariiska iyo dadka waaweyn iskusii u saameynaysa marka cudurkan wuu dili karaa haddaanan qofkii een, eh, waqti kooban eh, hore looga gaarin oo dhakhtarka la geynin oo laga baarin oo dawadii ku munaasibana aan la siinin marka khaasatan b f tan iyada waxaa la dhahaa haddii qofka aanan laga daweyn muddo kooban gudaheed qofka waxaa laga yaabaa in xaaladiisa aad usii adkaato ee severe form ay noqoto taas xataa heer gaarsiin uu kooma xataa galo qofka markaa kadib haddaana dawadii ku munaasibadna laga gaarin oo aan la siin qofka xataa inuu dhinto waa doctore soomaalidu eh, ma ahan dad eh, dhakhaatiirta inta badan tagaya markay isku arkaan xanuunka ama qandho iyaga ayaa isdaweya ka waran daawooyinka dadku ay isticmaalayaan eh, suurtagal ma ka dhigaysaa in bakteriyadu ay la qabsato daawooyinka la isticmaalaya sida qaldan loo isticmaalaya aad iyo aad aad iyo aad khaasatan anaga gobolkan aan ka shaqeyno maadaama malaariyada aad ay u fara badan tahay ee, kaysaska u badan oo arkayna inay malaariya tahay dadkii waxay aamineen maadaama ee, qofka haddii ee, uu tago cisbitaal cudurka ugu kowaado laga arkay malaariya uu yahay marka waxay aamineen ay iska dhaadhiciyeen haddii qandho ay qabato saasoo kale inuu cudurka yahay marka instead intay u imaan lahayn dhakhtarka waxay sameynayaan qofkii inuu farmashiga ku waadu yimaado yirahdo cudurkii haya waan aqaana soon isbaarin uu dawooyinka isticmaalo dawooyinkii sida saxda haddaana loo isticmaalin waqtiga munaasibka ha loo qaadanin oo miisaanka qofka aanan lagu siinin oo waxyaabahaasna aan la fiirin oo la socodka aan lala soconin taa waxay keenaysaa qofka inuu dawo ku filan u qaadan waayo taa dhowr mar haddii dhacdo waxaa imaanaysa marka cudurka inuu adkeysi ee dawadii uu yeesho hadhow heer uu gaaro qofkii ee, waxay yidhaahdaan ee, antimalaria drug resistant waxa la yihahda ama dawadii inuu eh, cudurka adkeysi u yeesho marka xaaladaas markuu adkeysi u yeeshana waa xaalad halis ah waaye qofki asoo xaalad adag ku jiro haddana dawooyinka la siinayo haddana ay cudurkii uusan waxba ka tareynin hadda xaalad aad u adag waaye marka taa waxaa looga hortegi karaa in dadka in ay calaamadaha hadday isku arkaan een, dhakhtarka ay la xiriiraan dhakhtarkana uu hubiyo in waxa haya ay malaariya yihiin kadibna dawada munaasabkeeda uu kusiiyo iyo muddada munaasabkeeda loogu tala
Een, ugu dambeyn doctore eh, soomaalidu dabeecada ay leeyihiin qofka malaariyada marka ay ku dhacayso waxay leeyihiin eh, caloosha ayaa fadhido oo dhaqdhaqaaqa caloosha yaraaday Eh, taa bedelkeed qofka hadduu caloosha dhaqaajiyo eh, malaariyada wuu ka badbaadayaa ama wuu wuu ka bogsoonayaa iyadoo aanan wax dawo a la isticmaalin qofka haddii uu caloosha dhaqaajiyo suurtagal ma tahay inuu ka badbaadayo eh, dhibaatooyinka malaariyada ay ku sababi lahayd Een, maya aniga uma malayn maayo in caloosha la socodsiiyo inay dawo u noqonayso malaariyada malaariya cudur la yaqaano waaye waa cudur infection ah oo parasite ah een, oo qofka jirkiisa soo gala markuu cudurka qofka jirkiisa soo galana waxa looga saari kale waxay tahay in dawo ku haboon oo cudurka la dagaalayso oo soo dilayso qofka in la siiyo dawadaasna si loogu talagalo u qaato kadib jirkiisa ay ka bixi kartaa waxyaalahan kale ay dadka ay sameynayaan oo kaalmaati ahaan oo qofka xoogaa nafisar uu ka dareemayo xoogaa yar inuu culeysar uu ka degay inuu dareemo waa laga yaabaa laakiin taa macnaheeda maaha qofka inuu cudurka uu ka baxay marka laga maarmaan waxaa ah qofka inuu cudurkii iska baaro uu dawadii ku habooneyd oo munaasabku eedna u qaato kaasi wuxuu ahaa doctor cabdilaahi maxamed cismaan indhooyi oo ka howlgala cusbitaalka magaalada beledweyne wuxuu u waramayey wariyahayaga xuseen xasan dhaqane halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka jaraa'idka
kusoo dhowaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijkan waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabduuli waxaana idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo jacfar kuukaay aan ku bilownaya jamaalow wargeyska the glob an mail ee ka soo baxa magaalada toronto ee dalka kanada ayaa qoray warbixin uu cuwaan kaga dhigay laba qof oo dumar ah oo u dhashay kanada kuna xirnaa somalilan ayaa la sii daayey kadib markii lagu xukumay afartan karbaash wargeyska ayaa ku bilaabay laba dumara oo kanada u dhashay kuna xirnaa somalilan tan iyo bishii janawari ayaa la sii daayey labada haweenka ah ayaa lagu kala magacaabaa maymuuna cabdi oo siddeed iyo labaatan jira iyo kariima wats oo saddex iyo labaatan jira waxaana ay hargeysa ku xirnaayeen in ka badan saddex bilood wargeysku waxa uu leeyahay labadan dumarka ah ayaa mid walba oo ka mid ah lagu xukumay afartan karbaash kadib markii lagu helay inay isticmaaleen khamri hase yeeshee labada gabdhood ayaa maxkamadda ka sheegay in wax khamriya aana laga helin gurigooda islamar ahaantaas inay yihiin dad aan wax dembiya lahayn sii deynta gabdhahan ayaa timid maalmo uun kadib markii wargeyska the glob and mail uu daabacay warbixin uu kaga hadlayo labadan gabdhood iyo hooyada dhashay mid ka mid ah gabdhahan oo lagu magacaabo fahiima xasan oo codsaday in la sii daayo gabdhahan labadan gabdhood ayaa u safray somalilan si ay u caawiyaan haweenka la kulma xadgudubyada ayaan maxamuud oo ah wakiilka somalilan ee britain ayaa waraysi ay siisay wargeyska waxa ay ku sheegtay in xabsiga laga sii daayey labada gabdhood sii deynta labadan gabdhood waxaa sidoo kale bartiisa twitterka ku caddeeyey guuleed axmed jaamac oo u dooda xuquuqda aadanaha somalilan
wargeyska ayaa hore markii ugu horreysay ka hadlay gabdhahan isaga oo soo xiganayay jason jeremis oo u dooda xuquuqul insaanka kana tirsan hay-adda prison of silence oo la soo xiriiray wargeyska the globe and mail waxa uu sheegay in labada qof ee lagu xiray hargeysa yihiin dumar haysta dhalashada kanada jason jeremis ayaa sheegay inuu yaqaano maymuun cabdi oo ay soo wada shaqeeyeen labada gabdhood waxaa xiray biliiska magaalada hargeysa ee somalilan waxaana lagu hayay saldhig booliis oo ku yaalla hargeysa gaar ahaan qaybta dumarka
jeremis waxa uu leeyahay krima wats cumar waxa ah ay ku noolayd magaalada richmond ee gobolka british columbia halka maymuun cabdina ay wakhtiyadii ugu dambeeyey ku noolayd magaalada vancouver ee isla gobolka british columbia wargeyska ayaa qoray isaga oo xiganaya jeremis in maymuun ay ka shaqaynaysay arrimaha haweenka iyo xuquuqdooda markii ugu dambeysayna uu la kulmay iyada oo ka shaqaynaysa wacyigelinta guurka qasabka ah ee kanada iyo meelo kale ugu dambeyn wargeyska ayaa waxa uu gebagabo uga dhigay warbixintaasi in ay sidoo kale jirto haweenay kale oo saddexaad oo haystay dhalashada britain oo iyana la xiray balse labadaasi gabdhood markii lala xiray kadib la sii daayey waxaa sidoo kale ku sugnaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka etoobiya wasiirada arrimaha dibadda ee ugandha iyo kenya iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday nigeria madaxa ah guddiga midowda afrika iyo la taliyaha arrimaha ammaanka u qaabilsan madaxweynaha suudaanta koonfureed tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweyne albashiir horraantii bishan waxaa cabdilfataax alburhaan uu hogaaminayay guddiga golaha milatariga dalkaasi wargeeska ayaa qoray in midooda afrika ay shan iyo tobankii abril ku hanjabeen in mar kale lagala noqon doono xubinimada suudaan ee midooda afrika haddii muddo shan iyo toban maalmood gudaheeda ay milatariga xukunka ku wareejin waayaan go-aanka ka soo baxay shirka kaahira ayaa nuxurkiisuu yahay in si buuxda midooda afrika iyo dalalka dariska ahi ay gacansiiyaan suudaan maadaama dalkaasi uu wajahayo culeysyo dhinaca siyaasadda iyo ammaanka iyo dhaqaalaha intuba ugu dambayntiina wargeyska evening standard ee ka soo baxa magaalada london ayaa wax ka qoray dilalka mindiyaha ee dhallinyarada london oo aad u korodhay wargeyska waxa ah uu ka hadlay dil shalay ka dhacay xaafadda harlesden ee london oo mindi loo adeegsaday iyo weerar kale oo isna toori ahaa oo dhaawacyo halisa lagu gaarsiiyey qof kale oo dhallinyaro ah dilka shalay dhacay ayaa ku soo beegmayay iyadoo talaadadii ay guud ahaan london ka dhaceen toddoba weerar oo loo adeegsaday midiyo oo toddoba qof ay ka soo gaareen dhaawacyo wargeeska ayaa qoray in kow labaatan jir lagu dilay harlesden sagaalkii iyo soddonka fiidnimo ee talaadadii boliiskuna waxa ay sheegeen in koox dhallinyaraha ay weerarkan geysteen dad goobjoogyaalaha ayaa iyaguna sheegay inay arkeen ninkan oo koox dhallinyaraha ay tooriyeyeen mid ka mid ah goobjoogyaasha waxa uu sheegay in dilku uu ahaa argoosi dadka deegaanka ayaa sheegay in welwel fara badan ay dareemayaan dhibaatada noocan ahna ay ku badan tahay xaafadda harlesden boolisku waxa ay sheegeen in koob iyo labaatan jirka la tooriyeeyey loola cararay isbitaalka hase yeeshee uu u dhintay dhaawacyadii ay mindiyuhu gaarsiiyeen wargeeska ayaa sidoo kale qoray in isla maalinka talaadada nin siddeed labaatan jira ay dhaawacyo halis ay ka soo gaareen weerar muddi oo ka dhacay faafka hore ee dukaanka tesco oo ku yaalla xaafadda wembley saddex saac ka hor weerarkan harlesden intaas ayaannu dhegaystayaal ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah jacfar kuukaay iyo jamaal axmed cismaan
hagaag haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo uu noo soo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban dhismaha maamul goboleedyadu waxa uu qayb ka ahaa in soomaaliya uu ka hirgalo nidaamka federaalka hirshabeelle oo ahayd maamulkii ugu dambeeyey muddo saddex sano ayaa laga joogaa markii la dhisay haddaba ujeeddadii laga lahaa ma laga gaaray dhismaha maamul goboleedka hirshabeelle waa xubinteenna dooda gaaban waxaa igu marti ah xildhibaan aadan cabdi faarax xildhibaan kala dire iyo xildhibaan faarax maxamed cismaan ahna wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa marka hore ka jawaabaya xildhibaan kala dire hirshabeelle muddada ay dhisan tahay ee ka kooban labada gobol shabeellada dhexe iyo hiiraan shacabka labada gobol degan ay ku tahay hirshabeelle khasaare aada u weyn hirshabeelle inta ay jirto labada gobol waxaa usoo hoyaday dhibaatooyin aada u fara badan waxqabad iska daaya waxaa ka mid ee tusaale ahaan gobolka xildhibaan farax
dowladda hirshabeelle maalintii la aasaasay haddinta ka dhexayso inkastay eeday dowladdii ugu yaraaday dowlad goboleedka dowlad goboleedyada dalka haddana aniga waxaan aaminsanayn wax badan oo qabsoomeen
xildhibaan kala dir waxaad tiri waxba sooma kordhin bal khasaaray ku noqotay haddii aad noo sharaxdo waxa ay khasaaro ku tahay dowlad goboleedka hirshabeelle markii la aasaasay wixii ka horeysay waxaa ka socday gobolka hiiraan shilin soomaaligii waxaa ka jiray dowladdii dhexe oo soo magacaabeysay maamulo oo lagula xisaabtamaya shaqooyinkooda mas-uul kasta oo muxuu ahaay qalad galana dowladda dhexe ay kula xisaabtamaysay iyadoo la ogyahay mas-uuliyiin badan markaasi gobolka hiiraan ka jiray oo dowladda soomaaliya ay soo magacaawday qaladaad galay lagula xisaabtamay qaarkood maxkamad lala tiigsaday marka waxaad dhihi kartaa hirshabeelle markii ay timid waxaa kusoo kordhay gobolka hiiraan markii aan usoo qaato shilin soomaaligii oo dhacay oo dadkii ay macluul fara badan ay la kulmeen dadkii oo sidii xoolihii lakala afduubanayo oo maamulkii ama madaxdii sare tusaale ahaan madaxweynuhu jooga hiiraan ayaa waxaa lakala qabsaday dad uu ka hadli waayey shalay ayaa u dambeysay oo annaga aan sii kala daynay dad lakala afduubtay magaalada muxuu ahay beledweyne maamulkii gobolka hiiraan markaan u yeernin ay arrintaasi kadhaga adeegeen marka haddii dadkii lacagtii aysan u socon haddii dadkii sidii xoolihii lakala afduubanaya haddii dadkii lacagahoodii laga qaadayo dhaqaalihii meelay ku baxayeen aan la ogeen dhammaan reer hirshabeelle waxaa usoo hoyaday aad la dhihi karaa khasaare ay ku qabaan hirshabeelle ee faa'iido kuma qabaan waa mahadsantahay xildhibaan faarax shilin soomaaliga horta waxaan leeyahay waa caqabad taas aniga waa qirsanahay inay ka jirto balse xukuumadda hadda jirta way ka horeysay xukuumadda hadda jirta una baleenkeedii dejinaysaa sidii shilin soomaaligaas gobolka hiiraan loogu soo celi lahay dowlad goboleedka hirshabellena wax badan u qabtay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabellena cidda asuguna uma yaro umana weyno waa madaxweynihii hirshabelle sistemka siyaasadda dibadda oo wakiil nooga yahay arrimaha gudaha annagana laga rabaa inaan xalisano maamul kasta oo ka jiro heer degmo iyo heer gobol asigaa laga rabaa siduu hadda saaxiibkii u sheegay in dad la kala afduubtay maamulada deegweenadaas ay wax ka dhacaan wakiilka nooga ah ayaa laga rabaa inay xaliyaan sidan hadda anugu aaminsanayna gobolka waan kula sugnahay saaxiibkay waana la xaliyey waxaan ogahay dadkaas inuu soo deyntiisa uu ka qayb qaatay guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka uuna ku guuleystay waana haddii mar uu guddoomiye ku-xigeenkii gobolka oo shaqadaas qabtayna waa shaqa xukuumaddu ay qabatay iyo dowladda hirshabelle annagu waxaan ka hadlayna waxay tahay hirshabeelle ee labadii sane maxay qabatay ma ahan in xukuumad hore aan mucaaradno ku hadda joogna aan taageerno waxaan ka hadlayna waa waxqabad hirshabeelle madaxweynihii hore iyo madaxweynaha hadda joogaba wax muuqdo oo ay qabteen haba yaraatee ma jirto annagu hadda wasiirka muxuu ah inuu ogyahay in kale ma aqaan waxaan u tagnay annaga guddoomiyaha gobolka hadda xilka haayo annagoo xildhibaana ah waxaan ka codsannay maadaama aan kulan la sameynay ganacsatada in lacagta shilin soomaaliga oo canshuurta uu ku qaado ganacsatadana ay noo sheegeen haddii lacagta lagu qaado canshuurta shilin soomaali lacagta ay socon lahayd shilin soomaaliga sidaad ogtihiin dad masaakiin ayaa ku noolaa oo aan awoodin e v c balaaska guddoomiyaha si cad ayuu u diiday wuxuu yidhi annagu wax kaash kuma qaadi karna canshuurta marka ma socon karta haddii dowladdii ay iyadu ama maamulkii gobolka ay diidayaan in ay lacagtii ku qaadaan canshuurta kaashka ah ganacsatadiina ayaguna ma awoodaan inay socodsiiyaan marka anigu waxaan ku dhaliilaha waxay tahay hirshabeelle dhammaan ama muxuu ahay kan u hoseeya iyo kan u sareeyaba in indhahooda uusan usoo jeedin shacabka waxqabadkooda laakiin nin walba uu macnaha isleeyahay meeshaan adigu ka tacbo muxuu ahay taasna ay noqotay in dadkii reer hirshabeelle macluul badan ay u baaba-aan oad ogtihiin mayd muxuu ahay kan ugu dambeeyey ayaa muxuu ahay lasoo hadal qaadaa hadda magaalada beledweyne dad baa u dhintay gaajo macluul u dhintay maamulkiina ay muxuu ahay dhaqaalihii gurubsanayaan ay ku howlan yihiin inay muxuu ahay dhaqaalahaasi si kale ay u isticmaalaan ay farax
horta saaxiibkey wuxuu yidhi guddoomiyaha gobolkan weydiisanay inuu lacagta canshuurta uu ku qaado shilin soomaaliya shilin soomaaliya horta ma yaalla gobolka hiiraan baleenka shilin soomaaliga looga socodsiina gobolka wax gobonatoore ku xirana maaha wax maamul heer gobol heer degmo ku xirana maaha waa baleen u baahan istaraatiijiyad dheer bangiga dhexe soomaaliya in laga soo qaado lacagta shilin soomaaliga oo saxda aheyd gobolka la keeno dad ganacsatayaala lagu wareejiyo noocyo badan oo hadda ay qeybahaas ka mid yihiin lagu socodsii karaa laguma socodsii karaa guddoomiyaha canshuur ku qaad canshuurta waxaa lagu qaadi karaa lacagta inay taalla gobolka gobolkan saaad ogtihinba waxaa taalla lacag feelsa sababahaasanan keenay in la hakiyo shilin soomaaliga ganacsatadii diidaan ayadiiyo beledka taalla marka in isla ayadii la socodsiya waa macnaa soo kordhimayso waxaa la rabaa in bangiga soomaaliya oo bangiga dhexe in laga soo qaado lacag shilin soomaaliya ganacsato lagu wareejiyo maamulka iyo ganacsataduba ay lacagtaas isticmaalaan sidaasay lacag shilin somaaliya kusoo kartaa
haddii amni jiro ay shaqaynayaan muxuu ahay way jogaan ciidamo laakiinse ciidamada waxay u baahan yihiin in la jiheeyo marka wax amni la yihaahdo oo hadda hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan ka jira gobolka hiiraan ha yaraatee ma jirto marka aadaya iska leh ma xildhibaanada oo adiga ka mid tahay mise labada qof ay ugu sarreyso
eedda amniga waxaa iskale xildhibaanada shaqadoodu waxay tahay la xisaabtan xukuumadda iyo muxuu ahay xeerdejin matalaada shacabka laakiin fulinta ayaa laga rabaa in ay amniga sugaan eedana ayaga ayaa iskale hay xildhibaan faarax maxaa ka jira warka kala diri waxaan rabaa horta in wixii jiro xaqiiqda laga hadlo saaxiibkii xildhibaan kala dire xalay xaafadiisuu seexday saakou kasoo toosay asigoo aan wadan hal scrio staff taasu waxay sababay waxay caddayn u tahay inay magaaladu amni tahay annagaa caddayna aniga gurigeygaan uhoyday waa magaalada meesha ugu xagayso nuuraxwaadaan ka deganaya degmada beledweyne ayadaanan u hoydaa ayadaanan kasoo shaqo tagaa subaxdii oon ka imaada xafiisyada dowladda midda amniga midaasaan ka leeyahay oo amniga magaalada boqolkiiba boqola la dhihi karaa waad ogtahay guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka marwe canab ciise inay shalay masaafo labaatan kilomitr ka dheer ee u baxday ee xalay kusoo hoyatay ay kusoo damashaaday ay saaka soo gashay magaalo intaasoo kilomitr amnigeedu uu jiro horta gudaheeda laguma lama dhihi karo waa amni daro taas hay-adaha amniguna waajibaadkoodii dastuurigaasi saxay u gudanaan waan uga mahad celinaa waxaan rabaa marka inaan u sheego dadka qaar ee wax dhaliilayo dhaliishu way fiican tahay haddaysan hayn dhaliil wax duminayso waxaa la rabaa laakiin xaqiiqda jirta in laga hadlo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle dhaliil wuu yeelan karaa laakiin aniga waxaan aaminsanahay reer hirshabeelle inta badan dadka nasiibka u yeeshay inay afartan sano ay hogaamiyaan in macnaha ay wax badan inta badan ay qabteen lagana yaabo kuwo ayaga ka habboon wax ka badan qaba lahay inay mustaqbalka bedeli doonaan laakiin habeenba meelaan kusii hoynaynaa ha- waxaan samaynaynaa hadduu ilaahay kuu diidin een, kaabayaashii dhaqaalaha sida hadda oo lacagta shir soomaaliya ku socoleeday amniga taas waa la hormarina waad aragtay ciidamadii ducfa ducfa tababarka uga soo baxayaan hadda shalay waxaa la xareeyey ciidamo boqol iyo konton ah magaalada laga xareeyey oo booliska hirshabella oo interviewga dhamaystirtay oo maray berrina in la qaado la rabo kuwo kaloo tababar ka yimid way ka yimideen oo la isbuuc ka hor ay kasoo degeen magaalada Een, xarunta tababarka dowlad goboleedka hirshabelle de- ee, de- magaala madaxda jowhara lagu sameyna oo lagu soo tababaray waxaan rabaa marka wixii jiro saxda in laga hadlo madaxweynaha waxaa lagu dhaliili karaa wixii arrimaha dibadda ah ama shaksigu asagu xil u dhiibay wuxuu ka gaabay waa lagu dhaliili karaa laakiin shaksigiiyo dadaalaha oo kufa oo dhaca in haddana lugaha looga dheganaado dhaliil loo alifo aniga fikirkaas ma qabo Een, ugu dambeyn xildhibaan kala dire mar haddii aad leedahay ee, wax badan ayaa ka qalda nidaamka ee, hirshabelle iyo qaabka ay ku shaqeyso maxay tahay taladaada waxaa is leedahay ee, haddii taa la sameeyo waxbaa isbedelaya Ee, taladaydu waxay ku aadan tahay ee, awalan ee, dadka ee, shacabka ama dadweynaha ee, labada gobol ay ka kooban tahay dowlad goboleedka hirshabeelle ee, in ay horta ayagu isku tashadaan ee, sidii ay dhaqaalaha ku socodsiin lahaayeen sidii ay amniga ee, muxuu ahaay ay wax uga qaban lahaayeen midda kale xildhibaanada ee la soo ee, doortay ee labada gobol ee matalaada shacabka ah ee haddii isla xisaabtankoodu uu ahaan lahaa mid adag Eh, anigu waxaan is dhihi lahaa eh, sida hadda wax ay yihiin wax ka duwan ayaa la heli lahaa laakiin waxaad moodaa xildhibaanadii eh, in ay noqdeen laba garab oo golo wasiire laga dhex saaray sida hadda eh, xildhibaanka eh, dooda igula jiro oo kale marka waxaan dhihi lahaa xildhibaanadu in ay fiiriyaan eh, mansabka ay ku fadhiyaan iyo waxa yar oo ay helayaan aysan ahayn ay ka shaqeeyaan sidii ay kula xisaabtami lahaayeen eh, xukuumadda xukuumadda haddii lala xisaabtamo waxaa soo bixi lahaa marka in uu ninka eh, meesha ku fadhiyo ee xisaab uu ka baqaayo shaqadii loo igmadina uu qabto kooxaha nabaddiidka ah magaalada habeeni maalin waxbay ku dilaan Laakiin way joogaan hay-adaha amniga laakiin waxay u baahan yihiin hay-adaha amniga baabuuraan shidaal lagu shubin ma soconaayo hay-adaha amniga haddii aanan dhaqaalaha gobolka laga qaadaya aan lagu celinin hay-adaha amniga ma shaqeyn karaan
horta hirshabeelle uma baahna mucaarad hadda xilliga lagu jiro waxay u baahan taho keliya in farqaa layswada in in macnaha gacmaha lays wada qabsado Een, qof walbaaba meeshii ka tuli karta ay ka tasho hore loo socodsiiyo Een, midda amnigane maamulka dhaqaalaha oo hadda saaxiibka sheegay waana dhaqaalahana way macnaha wixii amniga boqolkiiba siddeetan amnigii ku baxaa waxaan rabaa marka in taas laga waantoobo oo wanaagga laga wada shaqeeyo dadku gacmaha is wada qabsadaan ayadaasna boqolkiiba boqol waxaa keenaan leeyahay amniga iyo kala dambeynta magaalada ka jirto Kusoo dhawaad.
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay xildhibaanada kale ah aadan cabdi faarax iyo xildhibaan faarax maxamed cismaan inta dooda mid la mid ah aan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqana wuu mahadsan yahay dooda gaabanina waxa ugu dambeysay idaacaddaiyadii fiidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa ibraahim daandure iyo sahre cidle oo idinkaga tegaya codka fanaanadda hodan cabdiraxmaan iyo heesta amoore intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaannu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo